بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dahaaradii baa lagu dhex jiray biyihii iyo weelashii waxay u baahnaayeen baa laga soo baxay dahaarada maqaasideedana waxaa usoo hormar usoo hormari doona wudu weysaqaadkiibaa usoo hormari doona maqaasidda weysaqaadkiina marka waxa laga weyse qaadanahayo waa ka horeeyaan weysaqaadka weysaqaadka iyo waxa laga weyse qaadanahayo waxaa hore soo horeynahaya waxa laga weyse qaadanahayo marka si tartiibtaas uu u dhowro wuxuu soo hormariyey baabu asbaabi alxadad xadadkii asbaabtiisa xadadka marmarka qaarkood waxaa loo isticmaalayaa waxyaalaha weysada jebina sidase hadda asagu uu isticmaalay ama mararka dad laguna idlaaqo waxa weeye amrun ictibaariyun yaquumu bilacdaa'i yamnacu min sixati salaati xaysu laa murakhas waxa weye amar ictibaari waa wax sharcigu inuu jiro uu fiirshay annagu uma jeedi karno laakiin sharciga ayaa inuu jiro muxuu ahaa ictibaariyey xibnuhuna ku qumaa xibnuhu haddii ay tahay janaabada xibnahoo dhan weeye hadday weysada tahayna xibno khaasa wey yaquumu bilacdaa'i yamnacu min sixati salaati salaadda inay ansaxdu diidaya xadadkaas hadduu joogo xaysu laa murakhisa markii wax ruqseeya aysan jirin wey mar waxaa jira isagoo xadadkii jiro salaaddii la tukana haddii biyana la waayo ciidna la waayo salaadda waa la tukana salaaddana haddee qofka in caqligiisu dhuma maahana si kaloo ay ku joogsanaysaa ma jiro waa laga rabaa hadduu dagaal ku jiro hadduu nabad qabo hadduu biyo waayo hadduu weeso waayo hadduu dahaaro kala waayo wax walba waa la tukana odayaasha caamada waxaa moodeysaa caamada baadiyaha inay mar kuwa beledka dadka reer beledka waxyaalo badan bay uga ilbaxsan yihiin waxyaalahaas ay uga ilbaxsan yihiin waxaa ka mid a salaada waxay yidhahan siday kuu qabataa loo tukada sidii ay kuu qabato ayaa loo tukada laakiin magaalada dadka jooga waxaa arkaysaa markii safarka la yahay hadduu ama baabuurku istaagi waayo ama muxuu ahaa daa'ira iyo waxaas oo kale lagu jiro dadkii waa iska fafadhiyaa war fadhiga ku tukada haddaa tiraha weysaba lama hayo war may weysela'aan iska tukana weysela'aan see loo tukana wakti wax la iska dhaadhicin karana lama joogo hadhowteed markii la dugala tukado la dego dadkii o dhan waa tukana markii horeysana ashkaas yar baa fahmaysa in salaadii laga rabo laakiin qoladaas waxay fahmaan salaaddu say kuu qabataa loo tukada marka haddii biyo la waayo oo boor la waayo oo wax lagu dahaaro qaata la waayo waxaa loo laabanayaa aayaddii fattaqullaaha mastadactu maa amartukum bihi fa'tuu minhu mastadactum mastadactum taas waxyaalo badan bay kuu xilinaysaa haddii wax biyo wejiga kaliya lagu dhaqi karo aan gacmaha gaarayn hadduu helo biyaha intuu iska dhaafo booraysan maayo horta wejigii buu ku dhaqaaya maxaa waa istidaacadiisi tabartiisii baa intaas dhan haddii uu suurogeli waayo inuu istaag ku tukado fadhiguu ku tukanayo hadduu qiblada u jeesan waayo meeshuu u joogo u jeesana salaadii ayada waktigeedii laga baajin ma salaada waktigeedii ma laga baajina marka amrun ictibaariyun yaquumu bilacdaa'i yamnacu min sixati salaati xaysu laa murakhisa saasay ku tacriifiyeen markii wax ruqseeyo aan la arag ayuu reebahayaa mar haddii wax ruqseeyo la helo waa wixii lagu weyssan lahaya wixiiba labadiiba waa la waayo waa laska waa la iska tukana culummada qaarkood waxay ka cabiraan nawaaqid alwudu laakiin waxay yidhahaan waxa fiican sidaan ay u cabiraan oo kale asbaabulxadadkaanaa ka fiican maxaa yeelay naaqid alwudu haddii la yidhaahdo war ninkaani weyse qaad buu qabay salaad buu kusoo tukaday haddii la weysaqaadkii waa jabay salaaddii xataa waa inay eber noqoto ilaa weysaqaadkii waa jabay laakiin weysaqaadku waa intahoodaa meel buu ku dhammaadaa suu u soo socday markii xadadku u yimaado intahoonayo kii horaa dhammaana laakiin wax jabahaya ma jiraan wax jabahaya ma jiraan laakiin waa dhammaana intii hore soo socday wixii lagu soo tukaday sax weeye meel buu ku dhammaaday laakiin waa jabay haddii la yidhaahdo markaas waxay noqonaysaa wixii oo dhan dib in loogu laabto ayay keeni kartaa naaqidul marka nawaaqidaas waxaa ka fiican bay yidhahdeen in la yidhaahdo asbaabulxada asbaabtaas marka wixii laga weysaysan lahaa weeye si loo weysaysto marka waa in wixii weysada laga weysaysan lahaa la barto wey marka wuxuu yidhi hiya arbacatun afar wey afar waxyaalood baa laga weysaystaa afartaas waxyaalood uu keeni doono waxyaalo kaloo laga weysaystaa jira maalan waxaa ka mid ah hilibka geel oo kale alimaam nawowi raximahullahu markii wixii culimmadu shaaficiyadu ay ku jawaabeen iyo uu fiiriyey oo qaarkood ay yidhaahdeen hilibkan geela wuxuu ka mid yahay wixii dabka la saaro waagii hore waa laga weysaysan jira waagii dambena dadka waa laga cafiyey wuxuu yidhi laba xadiid oo khaas ahaa haysata oo waxaasoo dhan aan wax la kariyey ee dhinaca noocaasi aan fiirinayno hilibka geela khaas aan u haysata marka madhabta culimmadu waa u bateen shaaficiyada in aan laga weysaysanayn laakiin daliil markii la fiirsho waa in laga weysaysta sharxulmuhadab iyo markuu ka hadlo marka kaas hadda kuma soo darin maxaa yeele kitaabkani wuxuu u dhigan yahay culummada madhabtu meeshaay u badatay baan raajix ka dhiga saasuu shardiga ka soo dhiga iyo arbacatun afar wey khuruuju shay shay soo bixidiis weeye min qubuulihi qubulkiisa uu ka soo baxo aw duburihi ama duburtiisa uu ka soo baxo marka kuwaasi haddii ay soo baxaan wax ka soo baxaan wuxuu noqonaya qofkii muxdi qur-aankiina hadda waa sheegay o jaa axadu minkum min alqaa'idi qaa'idka waxaa laga yaabaa curfiga fuqahada in hal shay loo fahmi karo laakiin qaa'idkaani luq ahaan wuxuu fasirayaa meesha godan oo meelaha nusquluhu kudhaysan ku oolin qofku meel godan buu ka degaayo dadka iskaga qariya marka qaa'idkuna asalka hore waxaasuu ahaa laakiin sharciga waxaa afka laga dhowrayaa waxaan mustaqdarka ah oo najaasada ah in carabka lagu dhufto ayaa laga dhowra madabtaasna hadda sharcigaana barayoo acraafta dadku waa kala duwan yahay soomaalida umalaynayo qolana xoogaa markii lasoo qaado xoogaa qofku waa waxbuu dareemahayaa qaarna waa iska caadi meeshaas marka edabna la barahayo weeye qaa'idkii godkii baa naloo sheegay maahana wixii meesha lagu sameynaya lama sheegi carabkaa laga dhowra marka meeshaas de xaajada lagu gudanahayo labada muxuu ahaa meeloodba waxbaa ka baxaya meelna kaadi meeshii kalena waxbaa ka baxaya labadiiba marka wixii ka soo baxa meeshaas oo dhan weysaday burinaan wixii wax muctaad aha jiray oo caado loo lahaa oo bini aadamku mar walba ee meeshaas ka soo baxa mararka qaarkoodna waxaa imaanaya waxyaalaha aan caadi ahayn baa imaanaya marbaa waxaa soo bixi karaa ama tixriir oo kale ama marbaa waxaa soo bixi karaa shay mutanajisa laakiin najaasaba aan ahayn haddii mir oo nool qofku laqo oo mirtaas calooshu bedeli weydo oo iyadoo nool soo baxdo oo haddii hadda god lagu rido mir soo baxaysa ay noqoto mirtaasi ma najaasoodo waa mutanajisa laakiin mutanajis waa najaasooday korkaa laga dhaqi karaa hadhowti waa la abuuranahay shaygaas ma najaasoodo marka waxaas ka soo baxahaya ama wax naadir ha noqdeen ama wixii la aqoon jiray ha ahaadeen qofku soo jeeda isagoo oo khiyaarle ha ka soo baxeen ha ka farabaxsadeen waxba loo fiirino meeshaas inay wax ka soo baxaan ayaa laga weysaysana ila almaniya manidii maahan manida waxay keentaa qubays meeshaana waxaa laga hadlayaa wixii weysada jebina wixii weysada jebinahayay ayaa laga hadlahaya marka manidii ayadu weysaqaadka wax ka weyn bay waajibinaysaa mar hadday wax ka weyn waajibinayso weysaqaad bay waajibinaysaa lagumaba la go-inba in sidaas loo cabiro maahane wax allaaliyo wixii janaabada mamnuuc ku ah weysaqaadkana mamnuuc bay ku yihiin janaabada baa wax sii dheer soo maa janaabadaa sii dheer laakiin wixii ninka junubka mamnuuc ka ah midka aan weyse qabin waa ka mamnuuc wax soo harayaa ma jiro oo hadda wax laga faa'iidaysanayo haddii la yidhaha manidu weysaqaad ma jebin labada un ictibaarood baa kala duwanoo manidu waxay waajibisaa qubaysu wax ka weyn weesaqaadkay waajibisaa dhinaca in laga fiirsho maahane wax ninkaani ka faa'iidaysanayo uu leeyahay haddii mani ay timaaddo weesaqaadku hebelaa iyo dhaqanoo aan samaynahaya meeshii kuma jiro wax dhaqani meeshii ma jiraan wixii kan mamnuuc ku ah kan mamnuuc bay ku yihiin laakiin laba ictibaarood baa meesha ku jirto kani wuxuu waajibiyey xadadkan yar waajibiyaa kala duwan marka meeshaas waxay kala dhigaan ninkii zaanilmuxsinka ah waa la rajminahay haddii la rajminahayo karbaash loogu darimo madhabtu sida ay tahay karbaash looguma daro maxaa yeelay dembigan uu sameeyey laba xad midkii weynaabuu waajibiyey midkii yaraa loogu darimo waxyaala noocaas oo kale ictibaaraadkaasaa la fiirinaya maahane ninkii junubka ahaa wax uu faa'iidaysan karo oo asaga uu samayn karo muxdidku uusan wax muxdidku samayn karo oo junubku uusan samayn waxaan leeyahay wax oo junubku samayn karo muxdidku uusan samayn karin meesha ma yaallaan laakiin manidii gadaal bay ku jirtaa qusligee waxay keeni doontaa marka waxyaalaha oo naadirkaah oo marmar soo baxaaya waxaa ka mida bedi oo dadka markii labada jinsi oo dadka midkood markuu damac galo midka kale uu ka galo biyahaas imaanaha medi waxyaalo wakti wakti imaanaya wey waxaas wakti waktiga imaanaya waa ku jiraa waxa weysada weli jira yaqsil dakarahu wayatawadac soo maha xadiidka kuma jiro marka waxa weeye waa wixii naadirka ahayo wixii kalaba wixii meeshaa ka soo baxa waa waa laga weysaysanaa ila almaniya meeshaas marka waxay yidhaahdaan qubuulihii iyo duburihii waxay u laabanaysaa waxaan meesha lagu sheeginoo qubuul mutawadi'i alxayi waa qof oo weese qabay oo nooc ninaan weese qabin wixii ka yimaada wax miyay ka jabina awalba ma weese qabin midka nool dhintayna markii la dhaqahaya haddii markii la dhaqo kabacdi wax ka yimaadaan waxaasaa laga dhaqahayaa maahane ma jirto wax ka jabahayaa ma jiraan marka mutawadi xayi ayaa damiirku u laabanhayaa bay yidhaahdeen weliba waxaa loogu sii daraa alwaadix dadka waxaa jira qaar la ibtileeyo layaa labeed oo rag iyo haween waxay yihiin aan la kala aqoon oo asagii aan labadooda miduu yahay kala aqoon haddii wax calaamaadi jiraan oo jinsigaan u iilanhayaayo markuu la kulmo xoogaa u raaxaysanaya ay tahay waa la gartay qaybtuu yahay laakiin midkii aan la kala aqoon haddii naagi taabatana weysadii baa kaa jabtay lama oran karo haddii nin taabatana weysadii baa kaa jabtay lama oran karo wixii labada anfarji midkood ka baxay lama yaqaan midkii oo wax jabinayay miya mise kii kale lama yaqaan ishkaal baa taagay ilaa labadiiba wax ka baxaan ama haddii hal mida uu yahay kaliya wax ka baxaan oo midka kale iska duugan yahay markaas waa la fahma markaas ishkaal kuma jiro marka waxay yidhaha almutawadi alxayi alwaadi intaas iskugu daraa waa inuu cad yahay nina naag wuxuu yahay walow insadda makhrajuhu wanfataxa taxta macidatihi fakharaja almuctaadu naqad insadda makhrajuhu meeshii wax ka bixi jireen baa duugantay labadii jid ama midkood ama labadoodii ama midkood mid baa duugmay waa xirmay waxba kama soo baxa wanfataxa waa furmay taxta macidatihi xudunta hoosteeda macidada awal caloosha iska ahayd laakiin hadda suradii baa laga wadaa xudunta hoosteedaa furantay meel kalaa furantay ama waa la furay ama waa furantay meeshaasaa wax ka baxaan maxalkii asalka ahaana waa duugan yahay fakharaja waxaa baxay almuctaadu wixii la yaqaanoo loo caado lahaayo kaadidii iyo wixii la aqoon jiraa soo baxay naqada waa burina kaas waa burina oo waxaa la dareemayaa maadaama xudunta ka hoos ay tahay booskii asalka ahaana xiran yahay in booskii saatan isku bedelay ilaa insaankan inay wax ka baxaan ka maarmi maayo inay wax ka baxaan ma ma ka maarmaayo wixii marka meeshaan ka bixi jiray meeshaanay ka baxeen marka weysadiisaasuu ku jebina wakadaa naadirun kii naadirka ahana sidoo kale weeyo kaduudinti xiray hadduu ka soo baxagu weeyo fil adhaar meeshaan marba haddii ay bedeshay booskii asalka ahaa ay bedeshay wixii ka soo baxaa ayadiio wax ka soo baxeen oo kale ay xisaabsanta ayadiio wax ka soo baxeen oo kale ayay meeshaasi xisaabsan tahay ilaa booskii asalka ahaa kanaa bedelay weliba ha bedelee meeshii cuntada ku fasaadi jirtay ka hoos buu jiraayo xuduntii uu ka hooseeyo aw fowqahaa fawqa taxta almacidda fawqa almacidda fawqa almacidda maahane de maciddada ka hoos wixii ah waxay ka koreeyo wey hadda maciddadii lafteedii baa geli kartaa iyadii lafteeda hadday wax ka soo baxaan fawqahaadaa isku jirta ilaa kii hore taxta almacidda soo ma ahayn wan fataxa taxta maciddati kan marka waxa weye fawqaha meel taxta almaciddadaas ka koraysa ama maciddadii ama kasii kor ama xuduntii ama kasii kor wahuwa asalkiina munsadun waa duugan yahay meel oo xuduntaa ka koraysaa furantay waxbaa ka soo baxay asalkiina waa duugan yahay falaa fi ladhar jawaabtu halkaasay ku dhacaysaa weysada ma jebina mar haddii xudunta wixii ka koreeya ay tahay wuxuu shaabahayaa matagi matagii wuu shaabaha maxalkii asalka waa duugan yahay laakiin meel kore oo meelihii wax ka bixi jireen aan u dhoweyn baa wax ka baxahay aw taxtahaa hoosteeda xuduntii ka hoos baa ka furantay ama xuduntii ama kasii hoos ayaa wax ka furmeen wa huwa maxalkii asalkaana maftuuxun waa furan yahay meeshii asalkahayd waa furantaha waxbaa ka bixi kara laakiin meel kalaa furantoo wax ka yimaadeen falaha markaas lama burahayo maxaa yeelay meeshaan waxa ka yimid wax jirka kale ka yimid oo kale ay noqonayaan maadaama maxalkii asalkaa furan yahay mar haddii maxalkii asalkaa furan yahay meeshii kaleo wax ka soo baxaan waxay noqonaysaa meeshaas meel oon jirkaan dhig ka yimid ama wax ka yimid oo kale ay xisaabsanaanay mar haddii maxalkii asalkaa furan yahay falaa fi ladhari buu yidhi wixii oo dhan adhar adhar baa ku jira marka waxay yidhaahdaan insadda uu ku yidhi walow insadda makhrajuhu kelimaddaas waxaa laga faa'iidayaa bay yidhaaheen inuu gadaal duugmay laakiin hadduu khilqatan abuuris sida ku yimid oo waagi horeba sida ku dhashay meel kastoo furan oo wax ka baxaan waxay noqonaysaa booskii asalka ahayo haddii marba abuuris ahaan sida ugu soo kaca laakiin hadda waxaan aan camaliye la sameeyey ama wax la sameeyey ayaa arrintaani ku timid wax dambay ku timid oo meeshii asalka ahayd ee cillo dambaa duugtay laakiin hadduu asal khilq ahaan u abu abuur abuuris ahaan saa tamba uu markii horeysay abuuris ahaan uu meeshii asalka ahaydna duugan yahay meeshaanna wax ka baxayaan booskaas wuxuu la mid yahay kii booskiisii u gala meeshaas hal qodob buu uga soo baxay oo ah wixii labadaas meelood ka baxa labada jid ka baxa midkood weysadii waa burina waa laga weysaysana athaani zawaalu lcaqli caqligu inuu zuulo wey caqligiibaa zuulay wuxuu ku zuulay hurdo wuxuu ku zuulay junuun wuxuu ku zuulay iqmaa iqmaa iyo junuun hadde inay takhaatiirtu kala bixiso maahane anugu haddaan doco inaan kala bixiyo ma kari karo iqmaa iyo junuun shaarixa wuxuu leeyahay imaam ghazaali baa wuxuu yidhi aljunuunu yuziilu lcaql caqligu zuula waliqmaau yuqamiru waa daboola wanoomu yasturuh marka yasturuhu iyo yuqamiruhu waa kala duwan yihiinoo haddee taqmiirkiyaa sii waasicsan marka hurdada ugu khafiifsan saasay noqonaysaa hurdadiina xadiis baa ku soo arooray soo maa alcaynaanu wikaa usahi faman naama marka hurdadii haddii hurdadii ay wax jebinayso kuwii kaloo ka sii darnaana waa jebina junuun iyo waali iyo haddii waxyaalaha noocaasi uu ku dhaco qofkaasi qof isxukumi kara maaha xadiidka markaa akrisidna alcaynaanu wikaa-u sahi waxa weye dabada xarigeedu waxa weye labada inood intaa soo jeedaa wax la kontarooli karaa saas meeshaas marka waxaa kuu baxahaya waxa wax jebinayaa hurdada nafsadeeda maahan meeshaan inay wax ka baxaan haddii la seexdo dabeecaddeeda weeye waa madanadii meel laga marayn karo marka waxa asalkaa wax jebinaya wax bixidda weeye hurdadaanna haddii u hurdo qaalib waa ninka isma xukumo madanna saasaa la yidhaha meeshaas marka markii la fiirsho haddii ay soo baxdo qaab hurdaah oo wax la xukumi karo markaas weysadii jebi mayso soo soo bixi mayso marka wuxuu yidhi ilaa nawma mumakinin midkii salka ku maqcadahu salkiisa midkii makaniyey oo ku qabtay dhulka ku qabtay ama meeshii uu fadhiyey midkii salka ku qabtay maahane kaas maahan inta kale ay ka jebaysa oo ninkaas salka ku haya meeshaas ee kuhayntaas uu ku hayso uu ku hayo ayaa waxay keeni kartaa inaan weysadii ka jebin oo aan wax ka bixin oo saas uu xukumo meeshaas marka haddee xadiidkaas uu fiirshay mid kalea jira oo nebiga sal- saxaabadii ee muxuu ahaa ee ayagoo fadhiya inay hurdoon jireen oo gamaanyoon jireen oo madaxa ay lulahayeen madaxaada nin dhinac u jiifaa madaxa ma lugo madaxay lulahayeen mar haddii la yidhi waa fadhiyaan soo maa waa fadhiyaan marka madaxay lulahayeen waa waa hurdaayeen haddana ee hurdadaas ay madaxa lulahayaan haddana adhowti waa iska tukan jire meeshaasaa marka wuxuu ka soo baxshay ilaa nooma mumakirin maqcadahu markuu labadaas xadiid fiirshaba waxaa u soo baxay ninkaa salka dhulka ku haya oo xoogaa inuu wax xukumi karo oo markaas weysadiisii badbaadi karto weysadiisii ay saa ku badbaadi karto meeshaas marka wixii caqliga tabiya mar mar waxaa jirta wax hurdo qaable aan gaarin oo xoogaa maxaa liha nocaas wax yar baa uu indhaha isgeliyey dadka shanqartoodii waa maqlaayaa ninkaas weli hurdo ma gaarin weli hurdo ma gaarin oo hurdo xoog leh uu ku tago ninkaas weli ma qabo laakiin waxay yidhahaan calaamada hurdada waxaa ka mid ah hadduu qarwo oo waxyaalo uu arko oo ku riyoodo ninkaas waa hurdo ninkaas waa hurda hadduu mar qar waayo riyoona waa no- noloshii caadigaadi waa ka tegay mid kaluu galay ninkaas athaalithu iltiqaa'u basharatay rajuli walmar'a nin iyo naag labadooda gibil inay isgaaraan weye labadooda ma- muxuu ahaa maqaar waa inay isgaaraan ilaa maxraman maxramkii maana fi ladhar qowlka daahirnimada marka iltiqaa'u basharatay rajuli nin iyo naag baa istaabtay waa kulmeen haddii la leeyahay wax xaajis oo udhexeeyaa ma jiro dhar iyo wax noocaas oo udhexeeyaa ma jiro marka haddaan wax dhar iyo wax u dhexeeya aysan jirin weysadii waa jabaysa sida ay u kulmeen inay khiyaar tahay inay shahwo tahay inay khiyaar tahay khiyaar la-aan inay tahay wax meeshaa la kala qaaday ma jiro taabashadaasaa laga soo qaaday taabashadaas marba haddii qofkood midka kala taabto ee weysadii waa jabay wax shahwo iyo wax noocaasana uma fiirin markaad sii fiirisid waxyaalaha damboo gadaal ka imaanahaya waxaad dareemaysaa waxyaalo oo meesha ma- madano shahwo inay tahay laga fiirinayo wax waa ku jiraan meesha maxaa yeelay ee tilmaam waxyaalaha gadaal nooga imaan doonaan wax kutusahayo meeshii aan shahwo macquul ka ahayn weysadii ma jabayso waa laga bixinaya raajix haddana waxay yidhahdeen weyse iyo ma- ee je- ee muxuu ahaa ma kala laha ee, ma kala laha muxuu ahaa shahwo iyo shahwo la-aan ma kala leh marka haddii ninkaas iyo naagtaasna waxa weeye waa laba qof oo nool ee, waa nool yihiin waa ee, muxuu ahaa dad oo ee, muxuu ahaa waadixa weeyo xa- xad muxuu ahaa ninkii muxdidka ah ninkii muxdidka eh, muxuu- eh, khuntaha ah oo kale kuma jiro khuntaha lama yaqaano nin naag wuxuu yahay lama yaqaano mise noloshu meeshaan shardi uma shardi ka dhigi maayaan ilaa maxraman fi ladhar maxramkii maahane maxramka asaga saddex waxyaalood buu ku imaan jiro ama nasab buu ku yimaadaa ama radaac buu ku yimaadaa ama musaaharuu ku yimaadaa saddexdoodaas mid kastoo uu ku yimaadaba maxram weeye maxramkaasi waxba burin maayo meeshaas marka laba qowl baa ku jirta sidaa arkaysid labada qowlna masalo usuuliyo daqiiqa ayaa meesha laysku haysta masalada du- usuuliga daqiiqa ah waxa weeye nas meel yaal ee, ma laga soo istimbaadi karaa macno khas- khaas yeela macno khaas yeelaya mise naskan sidiisaa loo fiirinaya waxaa arkaysaa qowlkii oo ee, ee, muxuu ahaa adharka muqaabilkiisu wuxuu leeyahy laamastumu nisaa haddii la yidhi naagama la kala saara cumumkiisaa loo raacay kan kalena wuxuu leeya fiirinayaa meeshii shahwa aysan ka suuro geli karin meeshaasuu ka bixina qowlka oo adharka uu ku magacaabay meeshii aan oo naskii wuxuu leeyahay waxaa lagu khasisayaa maqsihiisa shahwa meesha ku jirta marka meeshii aysan geli karin aa laga bixina marka wixii maxrama ma burinaya wlmalmuusu ka laamisin fi laahari kii la taabtay kan wax taabtuu la mid labadooda midkoodna wax uu taabtay midka kalena maba dareensanayna waa iska socday labadaba waa ka burahaya lu leeyahay maxaa yeelay lamsi haddii mar la sheegay lamsigaasaa wax laga soo qabana muqaabil baa meesha ku jiro mar kale adharka wuxuu deliishanayay markaa fiirisid waxaa kaaga muuqanaya meesha inay wax shahwa geli karto meesha maxaa yeele wuxuu leeyahay liistiwaa'ihimaa fii ladati lamsi taabashada dareenka la dareemaya labadooda waa u siman yihin labadaba waa u siman yihin meeshaas laakiin mar marka qaarkood waxaa imaanaya qof isagu iska qaafilay oo aan kaba warqabinay mid kale oo taabta waa iska imaan kartaa waxaas oo dhan ma kala saarin qowlka labaadna kelimadda laamastum ayaa waxaa ka muuqanaysa labaduba inay qasad leeyihiin meeshaasuu fiishay labaduba qasdi inay leeyihiin ayaa laamastumta ka laamastoodu waa mufaacala laba laba jaanib bay ka socota laba jaanib bay ka socota si kastabana ha ahaatee lamsiga meeshan waxaa lagu fasirayaa taabashadii iska caadiga ahaa jimaac laguma fasirin labada tafsiirna oo jimaac in lagu fasiray taabashadan wax saxaabadii ikhtilaafkooda uu joogay weye cabdullaahi ibnu cabaas iyo cabdullahi ibnu cumar iyo ay ku kala duwanaayeen oo isku khilaafsanaayeen khilaafka noocaas oo kalea hadda dadku intay isqabtaan oo la murmuuqa jajac la galaa munaasab maaha waa suuragal nusuusta qaarkood ninku intuu fiirsho inuu ku qanco inay jimaaca tahay waa imaan kartaa ninka kalena intuu luqadii iyo wixii fiirfiiriyo inuu ku qanco inaysan jimaac ahaynna waa imaan kartaa laakiin ikhtiraacaas adiga aa ku qanacday wax dadka kale xukumi kara ma marka masaa'ilka khilaafkaa saxaabada iyo ama khilaafulcaali waxa la yidhaahdo madaahibtu ay isku qabatay oo culimmadii hore isku qabteen hadda dadka jooga intay isku qabtaan maantao dhan in layshaysto la qajaceeyo xooggaas waxaa la rabaa meel wax uu ka soo dhalanayaan in la geliyo meel wax laga soo dhalin karoo faa'iido leh in la geliyo xooggaasaa munaasab dadku hadday wax isku qabtaanna sida hadda soomaalidu u dhaqanto khalad weyn baa ku jira masaladan haddii la isku qabto labada ninoo isqabatay midkoodna ma leh inuu xaqii haleelaa asala haddii xaqii isagu uu waafaqo oo rabbigay u waafajiyo ninkii laba ajar buu helay haddii uu waafaqi waayo waxa uu dadaalay inuu xaqii waafaqona hal ajar buu helay ajar kale wuxuu ka helaya hadduu inuu khaldanaa intuu ogaado uu laabto mid kaleo kasii weyn baa meeshii ka soo baxay laakiin sida hadda soomaalidu u dhaqanto nin walba inuu asagu mid leeyahay maantao dhan dagaalama hayo wax laga dheefhaya ma jirto faa'iidaha waxba laga dheefmaya waxaa fiican labadooda wada jirayna xaq wada raadshaan ee xaqi in la helo hamigu uu noqdo xaqi imaamkii hadda shaaficina raximahullah waxaa laga soo wariyey inuu yidhi nin ila doodayaa weligay inuu gafo ma jeclaysa maxaa ninkaani anugu waa iskaashanaynaa waxbaan raadinaynaa inuu hadduu gafo anugu maxaan faa'ida ya aniga asaga waxbaan isla doonaynaa marka wixii aniga keligay aan heli karin waxaa laga yaabaa asagu inuu soo muujiyo labadaadii juhdigaygoo la isku daraa kayga inuu ka fiicnaado marka inuu gafo weligay ma jeclaysa walaa tanqudu saqiiratun wa shacarun wa sinun wa dufrun fil asex walaa tanqudu saqiiratun saqiiradii ma buriso gabar yar oo aan xad shahwa gaarin hadday taabato burin mayso meeshaasoo lagama fahmi karo mawduucu inuu shahwo oo laku leeyahay waxbuu laku leeyahay saqiiradii saqiiradan marka iyo wiilka yarkaa saqiirkaa labadoodu waa isla mide wiilkan yarkaa qof haweenoo muctadile haddaysan damcayn wiilkaas saqiir wey gabadhaanna haddii nin muctadile uusan damcayn isagana waxa weeye waxba ka burin mayso saqiiratun wa shacarun timihii timaha haddii la taabto wa sinun iligii wa dufrun ciddidii filcasax waxyaalahaas wuxuu leeyahay aragtida ayaa indhuhu uga raaxaysanayaan maahane taabasho waxba macnaa kumaada wax taabashaa macna ay ku leeyihiin male timaha iyo iliga iyo ciddida iyo waxyaalaha noocaasa marka wax shahwa geli karta maaha sidaa darteed waxba jebin maaya alraabicu masu qubuli laadamiyi aadamigii qubulkiisa in la taabto wey qubulku waa meeshii kaadidu ka baxdo meeshaa in la taabto bibadni lkafi calaa casha caloosheeda lagu taabto calaa casha caloosheedu intaa isqabanaysa wey labada gacmood haddii laysi saaro labada sacab laysi saaro inta isqabanaysa intaas way baadinulkafi kuma jirto geesaha waxa ka xiga iyo faraha dhexdooda kuma jiraan iyo madaxyadooda iyo kuwaas kuma jirto xaggee waxaas laga soo dhaliyey marka inay waxaas kala soocan yihiin gacantii inta dhabarkeeda iyo inay ka inay kala duwan tahay xaggee baa laga soo dhaliyey imaam shaafici raximahullah xadiid oo ibnu xibaan ayuu ku jiraa waxaa ku jira idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjihi walaysa baynahumaa sitrun walaa xijaabun falyatawada haddii gacantiisa uu gaarsiiyo ifdahaas wuxuu yihi waxaa loo yaqaanaa calaacashaas maahan haddii inta lagu taabta inta lagu taabtan looma yaqaan shaaficina hadda xagga luqada dadka laga dambeeyou ka mid ahaan jira luqada dadka looga dambeeyo marka meeshaasuu ka fisho wuxuu yidhi calaacasha caloosheeda lagu taabta weeye ifdaa kelimadaas culimmada kalena haddii xadiid kale man mase farjigo falyatawada masig masigaasay ka qaateen meeshaas marka haddii farjigiisii haddii uu taabto layidhi weysadii uu kaa jibinayo midka qeyrna waa kasii owla yidhaah owlaa waa kasii waa kasii shisheeya aadami qubulkiisa hadduu ku taabto bibadni ilkafi aadami markuu ka soo qaado yaraan iyo weynan iyo maadaama kiisiiba la yidhi waa ka jebinayaa midkii kale qof saqiir iyo kabiir iyo waxba uma kala saaray aadami oo dhan buu ka soo qaaday wakadaa fi ljadiidi xalqatu duburihi dabada wareegeeda iyaduna sidoo kale wey xalqa xalqadaas meeshaas waxa weeye meesha daloolka uu iska qabanahayo weeye waxa oo wax burinahaya ee barida iyo burin maayaan barida iyo ma burinayaan ee meeshaas qabanaysa wey waxa burina farjigana haddii haweenkoo kale ay tahay ayagana intii isqabanaysay wey waxa ee ayagana burinta keenaysa ee bowdyaha iyo maaha waxa burina iyo wixii wakadaa fi ljadiidi xalqatu duburihina sidoo kale wey qowlka jadiidka qowlkii qadiimkaana ma burinayo laakiin qowlkan jadiidka waxay la tahay inuu fiirinayo inay labadiiba yihiin farji man mase farjahu markii la yidhi man afdaa biyadihi ilaa farjihi labadiiba inay soo wada geli karaan labadiiba inay soo wada geli karaan meelahaasuu ka fiirina masigaas marka walaysa baynahumaa sitrun walaa xijaab ayaa ku jirta taabashadan farjiga la taabanahayo taabashadii muxuu ahaa ama naag ama nin la taabanahayo giddigood xaa'ilkaasaa ku jira haddii mara ka xigto weysadu jebi mayso laakiin haddii ayadoo mara ka xigto naagtii ajnabiga ma taaban karaa maya haddii mara kaa xigtay haddaysa kaa xigin midna waxa weye ma taaban karaa lagama hadleen weyse wey waxa laga hadla haddana marmarka qaarkood ishkaalku dadku wuxuu ka tagaya markii baabuurta weysada ayga jibin weysadiina biyuhu meel walba ayba dhooban yihiin beledku waa dhooban yihiin laakiin dadkaaba inuu kala dhowrsada laga rabay sooma inuu dadku kala dhowrsado wixii weynaabaa yaraaday wixii yaraana waa weynaaday yaa weysadii meel walbaa biyo dhooban yihiin laakiin dadka ayadaa la rabaa inay kala dhowrsadaan ninkan haddii muxuu ahaa qofkii haweenka ama iyadoo korkeedii mara saaranta uu taabto dareen ma gela yaa waa gela marka meeshana waxaa mushkaalku ka taagan yahay meeshaas wey laa farju bahiimatin weeye bahiimadii farjigeedii kuma jiro bahiimo farjigeed haddii xayawaankii kale farjigiisa la taabtaa weysada ma jibin isagu maxalu shahwa maba ahaba wayanqudu farju lmeyiti buu yidhi meyidkii farjigiisii baa burinaya wasaqiiri saqiir kii yaraa farji oo dhan marka ninka kiisiiba haddii la diiday wixii kaloo ka baxsanna waa lagu dar wa maxalu ljabbi meeshii laga gooyey meeshii laga gooyey booskii wixii ku haray taabashadooda weysadii waa jebinaysa wadakaru cashallu kii angegnaa waa midaan shaqaynayn midaan shaqaynayn asagana haddii la taabto weysadii waa jebinaya maxaa yeelay xadiidkii kelimadii uu sheego ayuu qaadana wa bilyadi shallaa'i gacantii qangegnayd gacan ayaduna qallalan haddii lagu taabtana weysadii waa burinaysa fil asaxibi muqaabilkii marka wuxuu fiirinahayaa meeshii wax laga gooyey farjimiyaayuu leeyahay gacantan qallalanna wax ma dareemayso haddee laba xadiid baa meesha ku soo aroortay farjigii soo maahay ninkii taabta ha buriyo inuu burayo iyo xadiidkii busra iyo xadiid kalea jiray isagana dalqi ibnu cali miyuu ahaa fuqahada qaarkood waxay shaafici shaafici waxaa umalaya midka cali ibnu dalqi oo kale wuxuu ka dhigaya daciif laakiin fuqahada qaarkood waxay iskugu keenayaan haddii wax dareen iyo ay jiraan meeshaas way meesha wax burahayaan meelahaasay wax ka fiirinaya xanafiyadii walaa yanqudu ra'su asaabici faraha madaxoodii ma burinahayo ra'su asaabic faraha madaxoodii madaxyadoodii wamaa baynahumaa faryaha faraha inta u dhexaysa faraha meeshay iska qabtaan oo dhexdooda iyo madaxyadoodu ma burinayaan oo ifdaa haddii la yidhaha waxaasi kuma jiraan waxaa kaloo isagana soo gelaya xarfulkafi calaacashaan muxuu ahaa jirjirkeeda ayaduna meeshay ka baxaysaa marka waxa taabashada qofku wax ku dareemahayo meeshaas way meesha oo wax burinaysaa sida oo madhabta ay ku socoto saas marka wuxuu leeyahay haddii labada calaacadood laysi saaro oo aad aan layskugu xoojin ee labada calaacadood laysi saaro intaas isqabata ayuu ayay ku fasirahaya hadda wixii wax burinahayey meeshaasaa looga soo baxay intii waxyaalood burinaysay afartii waxyaaloodba waa la keenay wixii labada jid ka baxay caqligiioo zuulay naag la taabtay ama nin lanaagi taabatay farji la taabtay afartaasuu ka soo qaatay muxuu ahaa hilibka geelana inkasta oo culimmadii madhabta u badatay yaan laga weysaysan mar haddii xadiidku saxiix noqdo imaam shaafici raximahullah waxyaalaha uu fuqahadii waqtigiisa joogtay aada uga duwanaa waxaa ka mid a xadiidba hadduu saxiix noqdo wax kaloo ka hor yimaado asaga fiirin maayo wax kale ma fiirinayo wuxuu leeyahy xadiid haddii laga tago ama xadiid ka raajixsan baa yimid oo ka raajixsan ama xadiid nasakahaya waa in sabab kale timaado ma ahane xadiidka marna laga dhaqaaqma imaamkii oo imaamkii muxuu ahaa mucallimkiisa ah malik imaam malik raximahullah waxa weye imaam ahli اlahar haddana waxaa arkaysa axaadiid badanoo isagoo warinahayo ayaa shaafici ku haystaa axaadiid badanoo isagoo warinahayo ayuu shaafici ku haystaa axaadiidtaas in badan waxa laysku haysto waxa weeye wuxuu leeyahay reer madiina saas uguma camalfali jiro maalik shaaficina wuxuu leeyahy mar haddii xadiidku saxiix noqdo reer madiine iyo qolo kale aan ku camalfali karin waxa kale ma la fiirina xadiidku inuu saxiix yahay unaa asala marmarka qaarkood shaafici wuxuu leeyahay xadiidka qaarkiisa hadda xadiidka oo eyga wuxuu afka geliyey maaligoo kale najaaso weeye ma orana wuxuu leeyahy qur-aankii daahirkiisii uu khilaafsan yahay aayaddii waxaa ku jira fakuluu mima amsakna shaafici laakiin asag wuxuu leeyahay haddii aayad wax ku soo arooraan oo xadiidna yimaado xadiidku ka khaassan yahay xadiidka intiisaas asagaa loo raaca khaaskiisa asagaa loo raaca meel kale ma la fiirina meel kale ma la fiirina culimmada xanafiyadoo kale shay caama haddii aayad caamay timaado xadiid u yimaado xadiidka xagga iska dhiga waxaan caamkaa la qaadana wa atuu xaqahu yowma xasaadihi markii la yidhi xadiidkii oo leh muxuu ahaa fi ma duuna hamsati awsuq kaas meesha kasoo qaadi maaya waxay leeyahay wax sacab xataa hadduu wax yar noqdo waa in saka laga bixiya maxaa yeelay aayadda xadiidkaasi ma khasisi karo laakiin shaafici marba xadiid hadduu saxiix noqdo u arko asagoo xadiidkaasuu daba taagan yahay waxyaalaha marka laga soo guriyo waxaa ka mid ah saxal xadiidu fahw madhabi imaam nawowi raximahullah waxyaalaha uu raajix uga dhigahayo in hilibka geela laga weysaysto axaadiidta meesha ku timid iyo qowlkii imaamka labadoodu isla doonana labadaasu isla doonana marka waxay la tahay inay munaasab tahay nin walba cibaadadiisa mar haddii la dhinto kabacdi cibaadada la siximo adduunkay sixsixid u baahan tahay madhabtaasaatan qabto iyo madhabtu ma qabto iyo waxyaalahaas haddaan laisku lugoyn haddaa ka weysaysatid nin nebigu u haystaa ma jiro haddaa ka weysaysatid dee dembi laguma haysto laakiin haddaada ka weysaysan ishkaal baa jira marka cibaadadana meelaha ishkaalka waa laga fogeeya wayaxrumu bilxadai hadda waxyaalihii xadadku uu mamnuucah ayaa la galay bilxadai xadadkii waxaa mamnuuc ku ah asalaatu salaadii salaadaas waa xadiid saxiixa kuma jira laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa xadaa xataa yatawadac waxa weeye salaad maba ansaxaysaba ilaa in la waayo wixii looga daharo qaadan lahaa la waayo maahan wadawaafu dawaafkii isagana xadiid baa wuxuu yihi bimanzilati salaad salaadoo kale uu leeyahay hadal- hadalkaa oo loo ogol yahay maahane wa xamlu lmusxafi musxafkii qaadidiisa musxafkaa qaadidiisa culimmada qaarkood aayadday u deliishadaan laa yamasu ila lmudaharu bixadiidka laa yamsu quraan ilaa daahir culimmada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya daahirka wax kale ay ku fasiraan laakiin saxaabadii koox dhan oo ka mid a ayaa ka weysaysan jiray markii ay muxuu ahaa rabaan inay musxafka qaadaan marka musxafkii haddii la qaadahayo waa la weysaysana wamasu waraqii warqadiisa taabashadiisii waa ku xaaraam masigu hadde wixii lafdiga meesha ku yaalay weeye masi waraqi warqadiisii taabashadeeda wakadaa jilduhu maqaarkiisiina sidoo kale weeye maqaarka kitaabka ku garbadan kitaabkuu ka mid yahay qur-aanka isagana la taaban wa khariidatun gal iyo wa sunduuqun sunduuqoo fiihimaa musxafun musxafuu ku jirana ayaguna sidoo kale weeye la qaadi maayo haddii musxafka loo qasdahayo laakiin haddii meesha mataac kale ku jirto alaab kale ku jiro oo lagu qaadayo waa keeni doonaa wamaa kutiba wixii la qoray lidarsi qur'aani qur'aan akhriskiisa loo qoray ka lowxin weyn fil asax wixii qur'aan akhriskiisa loo qoray oo dhan wuxuu leeyahay musxafka booskiisii buu ku jiraa ataaban ma fil asax asaxaasna muqaabilkiisa wuxuu fiirinayaa wuxuu leeyahay musxafku kitaab oo wixii lagu qoray daa'im yihiin weeye looxaan la mayrahayoo kale kaasi geli ma wax dawaam loogu talagalay maahan meelahaasuu fiirinaya muqaabilka muqaabilku meelahaasuu fiirinayo wax loogu talagalay ma aha wal asaxu xillu xamlihi in la qaada inay xalaal tahay wey fii amticatin alaab asagoo ku dhex jira alaab buu ku dhex jiraa musxafkii marka ninkan wuxuu qasdaya alaabta inuu qaado musxafkiina waa iskaga dhex jira wa tafsiirin tafsiir buu ku dhex jiraa tafsiirkiibaa kitaabkii tafsiirka qur-aankii baa ku qorqoran ama kitaabkii fiqiga qur-aankii ku qorqoran yahay ama waa la qaadahayaa buu leeyahay kaas wa danaaniina danaaniin hadduu ku qoran yahay lacag baa lagu qoray aayad qur-aankii ka mid ah waa la qaadi karaa buu leeyahay meeshaan wax oo qur-aan ahaan loola qasday muxuu ahaa qur-aan in laga akhristo loola qastay wixii ma ah alaabtan uu ku dhex jirana alaabtii baa loo qasta tafsiirkanna markii tafsiirkan uu yahay magacii musxafku waa bedelme magac kalaa soo baxay oo tafsiir la yidhaahdo ayaa soo baxay laa qalbu waraqihi bicuudin warqadiisa in laan lagu gediya xalaal maaha musxafkii haddii isagoo saas u yaallo warqadaha saa u qaada qaadidii waa imaanaysaaba laakiin isagiio saa u joogo warqadiisii saas loogu gediyo warqad muxuu ahaa laan loogu gedgediyo ama qalin iyo wax lagu gedgediyo wuxuu leeyahy xalaal maa laakiin hadalkaas waxbuu ka daba keeni doonaa kama aamusi doono waa hadalkii raafici uu kasoo guuriyey raaficina uu u arkahayey inuu yahay madhabta culimmadeedii raajixa inay saas u arkeen laakiin isagu si kale u arki doono warqadaas marka warqaddaa in lagu gedgediyaana xalaal maaha buu yidhi wala saxu ana sabiya almuxdita sabigii muxdidkaa laa yumnacu laga reebi maayo wiil yar oo muxdita ayaa wuxuu rabaa inuu kitaabkii qur-aankii ka akriyo marka laga reebi maayuu yidhi waa la iska dhaafahayaa baahina waa u qabaayo baahi baa ku khasbaysa mana aha muxuu ahaa cunugaas yarkaa inuu daahir noqdo dahaaro hayaana waa culusta cunuga yarkaa inuu dahaaro hayaa waa culusta meeshaas marka de waxaa jid loo furayaa nin aan dahaaro aan ceshan karin weligiis kitaab yuusa taaban soo noqon ma yuusa waxba ceshan karin marka sabigaas cilasha lagu cilaynayaa waxay ku tusaysaa ninka aan dahaaro ceshan karin mashaqo ay ku tahay inuu inuu daahir ahaado muddo ninkaas in cudurdaar la siina aan waxba ceshan karin sabiga hade hadduu sabi yahay horta midkaan mumayiska ahayn kitaab qur-aana in loo dhibaa waa mamnuuc maxaa yeelay waa dacdaraynaya soo ma midka yarka carruurta yararka kitaab qur-aana in loo dhiibo iyo kitaab cilmi sharci iyo wax muxtarama loo dhiibi maayo waa dacdarayna laakiin midkii mooyiskaa wey waxa laga hadlaya sabinimada darteed keliya maaha waxa loogu rugseeyey ee wuxuu ka dhigay muxuu ahaa sabinimada keligeed maaha waxa loogu rugseeyey cilladii wuxuu ka dhigay wuxuu yidhi lixaajati tacalumihi wa mashaqati istimraarihi mutadahira saasuu cilladii ka dhigay waana u baahan yahay inuu wax ka barto in uu dahaaro ku joogaana waa adagta caruurkaas yarka laakiin midkii yarkaa hayru mumayiskaa kaas qur-aanku ku dheelaya qultu alasaxu xillu qalbi waraqihi bicuudin asaxu waxa weeye warqad in lagu warqadiisii in la gediyo inay bannaan tahay weye bicuudin laan wa bihi qadaca alciraaqiyuuna culummadii ciraaqna saasay gooyeen wallahu aclam saasuu isagu raajixi ka dhigay warqad waa lagu lagu gedgedin karaa warqad waa lagu gedgedin kara meeshaas masaa'il badan oo qur-aanka ku saabsan ayuu ka hadlahayaa oo culummadu meeshaas dhul gaala loolama safri karo haddii laga cabsanayo gaaladaas intay gacanta ku dhiga inay ihaaneeyaan loolama safri karo kaafirkii isagana kitaabkii waa laga dhowrahayaa muxuu ahaa inuu halleeyo waxyaalo marka meeshaan uu soo baxshay aduu masaa'il badan buu meeshaas ka hadlaya oo kitaabka qur-aanka ku saabsan ee qur-aanka iyo akhriskiisa iyo waxyaalaha noocaasa ku saabsan laakiin sharaxaas badan yaana u gudbine intaas hadda meesha kaa muuqata waxaa kaaga muuqday wixii qur-aan ahaan loola qasdahayey oo qur-aan loola qasdahayey musxaf shaabaha waxaas in la qaado inay inay mamnuuc ka yihiin meesha ay wax ka dareemahayaanna waxa weeye nebiga sala allahu calayhi wasalama hiraqle oo gaar ahaa warqad buu u diray waxaa ku jiray yaa ahlalkitaabi tacaalow ilaa kelimatin sawaain bayna baynana wa bayno kelimadaas aayaddaasaa ku jirta aayaddaas marka waxay ahayd hadalkii dacwadii loo jeedinaya wax ku dhex jiray wax qur-aan ahaan loo qoray meeshaas marka wixii aan qur-aan ahaan loola qastay inuu alaabta uu ku dhex jiro oo la qaadahayo tafsiirka uu ku dhex jiro oo la qaadahayo waxyaalaha noocaasa meelahaasay wax ka akrinayaan baan u malayna waman tayaqana duhran daahirnimo ninkii yaqiiniyey ow xadaan xadat yaqiiniyey wa shaka ku shakiyey fii diddihi didkiis ku shakiyey camila biyaqiinihi yaqiintiisu ku camalfaa meeshaan masalo waxaa jirta oo la yidhaahdo ma istisxaab miya la yaha mise asal shaygu asalkii wixii jiray yaqiin baa lagu burin karaa asalkii yaqiinta ahaa yaqiin baa lagu burin karaa laguma burin karo danni ninkaani wuxuu ogaa inuu weysaystay been weysadii makaa jabtay waxba kama jab wuxuu ogaa inuu inuu muxuu aha muxdit yahay buu ogaa war ma weysaystay mise ma aanan weysaysan ma weysaysan asalkii horaa la raaca wixii horoo la hubay ayaa la raacaya meeshaasna xadiidkii waxaa la fiirinaya nebiga sala allahu calayh wasalama loo sheego waxaa la yidhi waxaa laga cabtay waxaa la yidhi nin baa asagoo salaada ku jira ayuu wuxuu isle ama wax kaa bixin markaasu wuxuu yihi salaada yuusa ka bixin ilaa ama sawd uu maqlo ama ur uu helo xaqiiqo wax ah ayuu uga baxayaa marka weysadu kuma jabto ama weysadii iga jabtay weysadu kuma jabto waxay ku jabaysaa waxa weeye wax la hubo ayay ku jabaysaa xadadkuna shaki ku zuuli maayo nin inuu muxdit yahay ogaa war ma weysaysan mise ma usan weysan maba weysaysanba ninkaas saasaa laga soo qaaday falow tayaqanahumaa labadiiba waa yaqiiniyey meeshaan weysadiina waa taallaa kaadadiina waa taalla labadiiba waa jiraan waa huba wajahila saabiqa kii horreeyana waa garan waay fadidu maa qablahumaa wixii ka horreeyay didkoodu fiirinayaa ninkan meeshaan intuusan imaan muxdit buu ahaa ma weyse qabin marka waxaa laga soo qaadayaa kaadida inuu kaagsho oo kabacdi weysaysta muxdit buu awal ahaa marka hadduu muxdit ahaa xadadka didkiisa waxa weeye hadda inuu daahir meesha marka uu yimid ninkaani waa waa waa waa weyse qabin caadadiisana inuu weyse soo cusbooneeyo ma aysan ahayn hadda waxaan ka soo qaadaynaya inuu muxdit yahay ayaan ka soo qaadayna marka wuxuu leeyahay haddii ninkaa tajidulwuduuc caadada uusan ule uusan ahayn haddii labadiiba meesha yaallaan kii horreeyana uu aqoon waayo wixii ayaa ka horreeyay haddii uu yaqaano waxaas ka horreeyey khilaafkooda uu galahaya hadduu dahaaro ahaa horteed hadda weysuu ka soo qaadaya inuu qabo haddii markii horreysa weyse qabana dahaaro la-aan uu ka soo qaada hadduusan tajdiidulwuduuc caadadiisu haysan ilaa ninkan wax horoo yaqiinu u ahoo yaqiinihii waxa weeye labadoodan wixii ka horreeya hadda uu yaqiin ka hayaay wax kaloo ka sokeeya ma uu hayo oo yaqiin ka sokaysa ma uu hayo laakiin meeshii yaqiin ay jirto masale caama weeyo alyaqiinu laa yuzaalu bishaki masale caama wey ninkan nin hebel baa wax kugu lahaa dayn buu kugu lahaa war wixii ma siisay ma siisay waa garan weyd haddaa siinaysaa waxba ma ada siin isagiina ma oga adigina ma haysa ninkan shaki baa waxaa ka gala wareer naagti ma furtay mise ma aadan furin ma uusa furin wax walba wixii asalka ah oo yaqiintaaha la ogaa shaki lagu zuuli maayo laa yuzaalu bishaki qawaacidda waaweyne waxay ka mid tahay afar qaacido ama shan qaacidoo la yidhaha masaa'il fara badan bay ay la qaayaan ama diintao dhan bay kulminayaan culamada qaarkood ay ka saxdiraan wallahu subxaanahu watacaala aclamu sala allahu calaa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi